subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiis ah bisha oktoobarna waa toddoba-iyo tobanka sannadkana laba kun sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo maxamed cabdi sandheere
idaacadayada qodobadaad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan xuseen carab ciise oo nagu soo booqday stuudiyaha v o e magaalada washington isagaoo ka warramay shir uu u yimid dalka maraykanka
koob iyo lixdan dal baa xildhibaanadu ka yimaadeen waxa ay ka qaban karaan dalkooda xagga shuruucda ee ku saabsan horumarinta ma garanaysa maamul wanaagga dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha shuruucda ku saabsan amniga adeega bulshada siiba xisaab wanaagga waxaa kalood maqli doontaan xarun lagu daweeyo xanuunnada dhimirka oo dhakhaatiir soomaali ah ay ka fureen magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka maraykanka shirkaddaawooyinkalagudhada shirkad dawooyinka lagu sameeya dalka maraykanka u iibgeysa dalka soomaaliya xubintii ciyaaraha iyo qodobo kalaad si kaloo kale maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka laba ruux ayaa ku geeriyooday saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay la socdeen uu ku rogmaday duleedka magaalada dhowsamareeb ee gobolka galguduud gaadhiga oo kusii jeeday deegaanka xananbuure ayaa la sheegay inuu ka ambabaxay magaalada dhowsamareeb dhammaan dadka ku dhintay shilka iyo kuwa ku dhaawacmayba waxay ahaayeen rakaabkii gaadhiga saarnaa dadka dhaawaca ayaa hadda lagu dabiibayaa dhakhtarka dhowsamareeb iyadoo la sheegayo in dhaawacyada qaarkood ay culus yihiin shilalka soo noqnoqday ee gawaadhida ayaa loo sababeeyaa burburka wadooyinka ee gobolada dalka oo aan wax dayactira lagu samaynin intii ka dambeysay
madaxweynaha turkiga rajab dayib ordowan ayaa ballan qaaday inuu sii wadayo howlgalka militari ee syriya inkastoo washington ay ku baaqday xabad joojin ballanqaadka madaxweyne ordowan ayaa imaanaya ka hor booqasho wafdi heerkiisu sarreeya oo ay hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bens iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeyo ay ku tegayaan dalka turkiga madaxweyne trump ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah iyo dhexdhexaadin lagu dhammaynayo howlgalka militari ee turkiga oo qaatay toban maalmood kaas oo ka socda gudaha syriya
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington xildhibaan xuseen carab ciise ayaa nagu soo booqday stuudiyaha v o eda magaalada washington xildhibaan xuseen carab sidoo kale waa madaxa guddiga cadaaladda baarlamaanka soomaaliya waraysi ayaanu kala yeelanay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya wariyaheena saare cidla nuur ayaa waraysatay waxayna ugu horreyn weydiisay ujeeddada oo dalka maraykanka u yimid
socdaalkayga marka hore waxaa wey invitation aan ka helay shirka ka dhacay imika washington world bank iyo imf ay hoos garanayso dhinaca baarlamaanka ayaan ka socda anigu waan gartay marka shirkaas muxuu ku saabsan yahay dad si kooban noogu dul marto runtii waa shir weyn oo ka hadlay dee runtii maamul wanaagga iyo hawanaag magaranaysa dhaqanka xisaabaadka laakiin anagu dhinacaanu ka qaabilsanay baarlamaanka waxa weeye koob iyo lixdan dal baa xildhibaanadu ka yimaadeen waxa ay ka qaban karaan dalkooda xagga shuruucda ee ku saabsan horumarinta ma garanaysa maamul wanaagga dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha shuruucda ku saabsan amniga adeega bulshada siiba xisaab wanaagga lana i m f iyo world bank xaggaasay kasoo galaan iyaku iyo ilaalinta ma garanaysa hantida ummadda marka mar haddii laga hadlay i m f ta iyo world bank waxaa jirtay soomaaliya waxay doonaysaa deynta in laga cafiyo howlbaa socotay lagu eegayo sida loo aamini karo halkay imka wax marayaan wallahi runtii dee horta hawshaa xukuumaddaa wadda anaku korjoogteen baanu ku leenahay lakin de kore arrimaha meesha loo yimin waxa wey lasoo bandhigo xukuumaddu ay soo bandhigto iyo hawlihii ay qabatay kolleyba de anigu runtii saad og tahay waxaa soo baxay report ka soo baxay hanti dhowrka kaasoo xoogaa dhinaca baarlamaanka iyo annaka ma xoogaan nayara gelinaya walaac iyo shaki oo u baahan runtii dib laisugu noqdo oo la ogaado bal habkii lagu maamulay miisaaniyaddii iyo magaranaysaa macaawinooyinkii dalka soo galay marka taasi waxay waa muhiimad taas sida loo maamulo inbaa kolleyna hadhowta deymaha loo maamuli doonaa marka waxaan doonaya inaan hubsanno inuu maamul saxi jiro insha allah marka kolley baarlamaankan waa kan imika furmay kolley de isla xisaabtan culus baa imanaya runtii laakiin waxaan doonaya guddiga rimaga jooga inuu ku dhiirado haddii kale de waxaa la doonaya guddiga joogtada iyo xildhibaanada baarlamaanka mas-uuliyadda ma ka saaran iyo guddoonku in waxaan riboorkan ka soo baxay hanti dhowrka in dib loogu noqdo oo hay-adihii aan samaynin xataa baarlamaanka waa ku jira hay-adihii aan xisaab celinta samaynin in dib loogu noqdo iyo sababaha aan u samaynin maadaama shirkan arrimaha maaliyadda lagaga hadlayay aadna sheegtay in lagu soo hadal qaaday sidee u arkayaan i m f iyo iyo world banku arrintaasi runtii anigu de wasiirka iyo guddoomiyaha bankiga lama soconin oo dhinac baarlamaanka ka socdaa annaka marka xildhibaanadu baa dhinacagood ka hadlayay oo labada gurub la wada hadlayay marka annaka arrinta soomaaliya specificalna lalama soo qaadin waxa laga hadlayay in general sideebay xildhibaanadu markay dalkooda ku noqdaan ha inta badanna dalalku ama xildhibaanadu waxay ka muujinayeen ma garanaysa ay weydiinayeen macaawiinooyinkan aad dalka siisaan inay meelihii loogu talagalay gaadhayaan sidee baanu maxaan ku qaban karnaa maadaamaad guddiga difaaca aad ka tirsan tahay hore waxaa jiray duulaano joogto ah oo lagula jiro al-shabaab dadka gudaha jooga hadda waxay sheegayaan inaanay arrintaasi waxba ka soconin oo dhul horla oo la qabsanayo joogto ahi aanay jirin welina qaraxyadii iyo amni daradii ay magaalada caasimada iyo magaalooyin kaleba meelo badan ay ka jiraan maxaad guddigiina la fahaanteedu shuruucdii iyo qawaaniintii iyo dabagalkii dowladda ilan dowladdu way isdheelitiraysaa idinka qaybtiinni xagay joogtaa wallahi anagu de qaybtiisa ogtahay ninku fulinta maaha anagu waxa weeye waa inaanu programna ay soo bandhigeenna aanu kula xisaabtanno hadday khaladaad galana u yeedhno intaba waanu samaynay laakiin runtii waxaad mooddaa inay saad sheegtay hakad culis xaggaa ku yimi waxaana bays u ah siyaasad xumada siyaasad xumadu in waxaa laga wareegaya marka laga fikirka o dhan laga wareejinaya xaggii amniga iyo ciidamadii iyo dagaalkii lagula jiray al-shabaab waxaa reversal ku sameeyey maamul xumadii iyo dhibaatada ka dhex taagan dowladii dhexe iyo shacabkeeda iyo maamuladii marka taasu dhibaato weyn bay ciidamada u keenaysaa dhacdooyin waaweyn baa dhacay oo la yaab leh runtii anagu xisaabtan waanu samaynay marka hadda waxaa la doonaya runtii xukuumadduna inay taa qirato oo wax ka qabato isbedelana samayso dadka hay-adaha amniga ku jiraan runtii waa inay consequencekaas iyo ciqaabahaas ku dhacaan kumana dhicin waan gartay xildhibaan xukuumadda la fahaanteeda waxaa la sheegayaa inay ka shaqayn la-day mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo isbahaystay oo dowladdii ka horjeestay oo hawlihii ay dowladdu qaban lahayd oo dhan lugta jiidaya bal ka warran arrintaa waa su-aashaas runtii dadku khalad bay ka fahamsan yihiin mucaaradku waa qayb dowladda ka mid ah waa loo baahan yahay haddii dee qof kastaaba uu wax kasta la isla ogolaado shaqadu si saxa uma imanayso waa in balance yimaada weeye balancekaas xukuumadduna waa inay ogolaataa xukuumaddu waxay u dhaaratay inay systemka federaalka ilaaliso haddaanay aaminsanayn markaa waana dastuurka wax ka badashaa laakiin inay ku dhaarato system federaala haddana ay ku dhaqanto kalitalis waa mushkilad marka meesha iska qaban baad halkaa laakiin dowladda dalka iyadaa ka mas-uula maamulkii dhexe ee maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda isku xidhaya ay tahay dabcan waxay wakiil ka tahay dowladnimadii soomaaliya markaa wax badan baa muhiima in looga dambeeyo si ay markaa hawlihii u qaban karto oo dadka ammaan u heli karaan oo kala dambaynta nidaamku uu soo noqon karo
absolutely saad u sheegtay hadee wax u dhici lahaayeen way wanaagsanaan lahayd laakiin saan kuu sheegay waxa weye wixii waa system federaal dalku burbur buu ka soo baxay is-amwaan weyn baa jira mas-uuliyadda isku haynta markaa maamulada iyo dowladda dhexe ma saaran maamulada waxay saarantay dowladda dhexe waxaad ka timid magaalada kismaayo waxaad ka qayb gashay caleemasaarkii axmed maxamed islaam axmed madoobe dowladdu waxay sheegtay doorashada axmed madoobe iyo caleemasaarkiisaasi ba inaanu ansax ahayn magaaladii muqdishona waad u sii socotaan siyaasiyiintii kalena dabcan qaarkood way soo noqdeen arrinta waxaa la sheegaya inay sii murugtay maxaad u malaynaysaa xalku siduu noqon doono markase muqdisho tagtaan maxaad filanaysaan runtii de waa arrin laga xumaado waxa weeyaan saad sheegtay dastuurku wuxuu sheegayaa qodobka boqol labaatanaad inay maamuladu iyaku u leeyihiin u madax bannaan yihiin runtii habka u samaysanayaan ama guddiyadooda madax bannaan ama doorashada u dhacayso marka haddee xukuumadda in la tiraa ansax iyo ansax la-aan ma aha doorkeeda ma laha aqalkii saraa jira oo runtii qaabilsan umuuraha wayna tageen ma garanaysaa senataradii iyo guddigii arrimaha gudaha federaalanta way tageen wayna wayna endorse gareeyeen marka reer jubbaland masiirkooda iyo systemkay dowladda u samaysanayaan iyo xukunkay samaysanayaan iyakaa u madax bannaan xukuumadda waxaa la doonaya marka waxay ku caawin karto inay u facilitate garayso ay marka ku garab istaagto laakiin inay iyadu u dhigteed garayso tirada annaka systemka doorashada samaynayna annaka wax soo xulayna nidaamka annakaa dejinayna runtii saas waa waxa weye systemkii lagu heshiiyena maaha saxna maaha kaasi wuxuu ahaa xildhibaan xuseen carab ciise stuudiyaha v o a magaalada washington buu nagu soo booqday waxaana uu warrameeyey waryahayga zahra ciidlanuur waxaa dhegeystayaal naga xasuusina in warbixintaasoo muuqaalana aad kaga bogan karaysaan idinkoo booqda bogeyga v o a somaly com idinkoo ku daawan doona barnaamijka qubanaha v o a
magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka maraykanka waxaa dhowaan laga furay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka doctor maxamed sheekh ibraahim sheekh cabdulaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta xaruntan furay ayaa waryaheena maxamed cabdi sandheere uu ugu horeyn uga waramay goorta la furay xaruntan
clinigan waxaan furnay si officially albaabada waxaan ugu furnay july saddexdeedii two thousand nineteenka grand openingigina waxaan u sameynay oo mayorka magaalada muxuu ahaye boston mayor marty wallish iyo dad kale oo fara badan ay madaxa nagala soo qeyb qaateen iyo muxuu ahayey dad community leaders a business leaders iyo muxuu ahaye interfaith communityga dadka socdayntuba ay nagala soo qeyb qaateen officially waxaan furnay september grand openingaas wuxuu dhacay september nineteen two thousand nineteen waayahay bal adeegyada xaruntan haddaad noo sharaxdid adeegyada ay xaruntan qabanaysa waxaa kamid ahaa haddaan ilahay laga waaynay individual therapy waxaa la yidhaahdo la talinta shaksiga ashkhaasta ama dadka ka afraad ahaan waxay sameynaysaa family counseling wixii ay familigu qoys ahaan u baahan yihiin oo talada ku saabsan caafimaadka arrimaha muxuahaye qoyska iyo wixii caafimaadoo lagala talinayo xagga ama nafta ama maskaxda koritaanka muxuu ahaye cadhada abuusta guriga oo kale waxaan kale oon adeegyada aan bixinayna waxaa kamid ah network cajiiban ayaa xaruntu leedahay oo ah outpatient qofku asagoo socdo uu lugihiisa ku iman karayo school based therapy waxa la yidhaahdo oo iskuolka ilmaha intii loogu tago hadday u baahan yihiin halkaas muxuu ahaye baahidooda lagu lagu lagu cilaajinayo iyo inhome therapy haddii uu ilmuhu loo u baahan yahay ama familigu ama ruuxu u baahan yahay in guriga loogu tago loogu tegayo so si uusan serviceka u misgaraynin iyo baahida uu qaba aysan aysan cidhiidhi meellaba ugu imanin haddii uu asagoo outpatientiga uu jecel yahay inuu cliniga asagu xarunta yimaadana waa okay haddii ay noqoto school based therapy ilmaha in loogu tagana waa loogu tagayaa hadday noqoto in muxuu ahayey guriga loogu tagana waa loogu tagayaa saddexdaas service isku xidhan buu clinigu leeyahay waan gartay dhakhaatiirtaas aad iminka ii sheegtay adiga waan garanaya waxaad baratay cilmiga farmasiga ma jiraan dhakhaatiir xanuunada maskaxda ah oo soomaaliya oo dadka loo adeegayo afkooda kula hadli kare
hadda weli ma aanaan helin dhakhtar soomaaliyeed oo muxuu ahayey ku hadlaya si guud haddaan ka hadalno xaruntu waxay u wada furan tahay dadka oo dhan laakiin waxaan si gooni ah khaas ugu adeegeynaa oo baahi gooniya ka jawaabi doona hadduu ilaa yidhaahdo bulshada muslimka iyo bulshada soomaalida ahba alxamdulilah rabbilcaalamiin xarunta dadka ka shaqeeya luuqado fara badan ay ku hadlaan dadka clinishanka ahaa dad ku hadlo muxuu ahaye farisiga iyo muxuu ahaye spanishkaba way leeyihiin waxaa naga dhimanoo rabna inaan dhamaystirna waxawaaye dad soomaaliga ku hadla iyo dad carabiga ku hadla in la helo labadaas labadaas labadaas luuqadoodan aada u xiiseynayna hadda adigoo aada loogu baahan yahay baahidooda aan rabna inaan ka jawaabno waana ku tala jirnaa in la helo dad caafimaadka adeega bixiya oo soomaaliya luuqada soomaaliga ku hadla in la helo waan ku tala jirnaa haddii ilaa yidhahdo waan gartay inkastoo ay xaruntu cusub tahay haddana dadka idin yimaada ilaa iyo hadda hadday yihiin soomaali ma jiraan dad ilaa iyo hadda idin yimid oo xanuunada maskaxda amaba waxaana la yidhahdaa mental healthka ee idinku yimid dadka soomaaliyeed oo noo yimaado way jiraan macnaha weli dad patient dad kale oo patient ah oo adeegyadaas u yimaado way jiraan dadka soomaaliyeed laakiin dhammaantood xarunta furitaankeeda iyo muxuu ahayey kasoo qayb qaadashadeeda iyo dhiirigelinteeda iyo rabitaanka iyo in wakti munaasaba ay ay kusoo aaday intuba way waynala waynala wadaageen intuba waynala wadaageen doctor maxamed sheekh ibraahim sheekh cabdulaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta xarunta ka furay magaalada boston oo u warameeyey waryaheena maxamed cabdi sandheere ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shirkad lagu magacaabo daa-uus oo ka dhisan gobolka minnesota ee dalka maraykanka horena dalka soomaaliya ganacsi ahaan u geysay xafaayadaha carruurta iyo suufka haweenka ayaa hadda bilowday geynta dawooyin lagu sameeyo dalka maraykanka dawooyinkaasi ayaa lagu iibiyaa subermarketada magaalooyinkaasi dawooyinkan ayaa ah noocaan u baahnayn warqad uu qoro dhakhtarku wariyaha v o da gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa warbixinta noo haya
maxamed ibraahim guuleed waa ganacsade deegaankiisu yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota hase haatee inta badan ka shaqeeya gudaha dhulkii hooyo ee soomaaliya waxa uu sannadkii labada kun iyo tobankii magaalada minneabolis ka hirgeliyey shirkad la yidhaahdo daa-uus oo ka ganacsata xafaayadaha carruurta iyo suufka ay dumarku adeegsadaan horta fikirkan daus wuxuu igu dhashay anoo jooga magaalada minneapolis sidaa ogtahayna waxaan ka mid nahay dadka anaga wadanka aada ugu xiran oo mar walba taga kana soo noqda marka safar aan ku tagnay reerkeyga ay ku tageen soomaaliya guud ahaan buu markii ugu horreysa ka dhashay markaan aragnay baahi ka jirta wadanka gaar ahaan xafaayadaha caruurta ay xirtaan iyo suufka dumarka ay xidhaan marka fikirka marka hore taasuu ka dhashay oo taas horta wax ma ka bedeli kartiin waxay ahayd markii ugu horreysay sababtii daa-uus aan samayna maxamed ibraahim guuleed haatan waa agaasimaha guud ee shirkada daa-uus oo xarumo ganacsi ku leh magaalooyin kala duwan oo ku yaala gudaha waddanka soomaaliya marka laga yimaado inuu ganacsada yahay waxaa mar walba uu maanka ku hayay sidii aqoonta ganacsi uu dalkan maraykanka ku bartay kuna faa'iiday uu dalkii dib ugu celin lahaa hase ahaatee markii uu dalkii dib ugu noqday bulshaduna ay soo dhoweeyeen ganacsigiisa waxaa aada uga yaabiyey doorka ay haweenku ku leeyihiin maamulka iyo maaraynta laakiin waxyaabaha ugu cajiibka badan waxaa ka mid a waddanka mar aan ku aragno in la yidhaahdo gabar madax ma noqon karto ama manager ma noqon karto kalaa ka mid a daa-uus ahaana annaga ma kala nihiin wiil iyo gabarba ama nin iyo naagba qof walba kartidiisa iyo waxbarashadiisa iyo waxqabadkiisa ay ku xiran tahay oo hadda magaalooyin badan oo waddanka ku yaala gabdhaha maamulka ugu sarreeya haya magarata shirkadda daa-uus ee uu maxamed maamulo ayaa dhowaan waxa ay gudaha soomaaliya ka hirgelisay farmashiyaal ku dhex yaala dukaamada waaweyn ee loo yaqaano supermarkets si lamida sida kuwa maraykanka goobaha laga hirgeliyey dukaamada uu farmashigu ku dhex yaalo waxaa ka mid a magaalada hargeysa ee somalilan oo aan laftaydu booqasho ku joogay markii la hirgelinayay qaybta daa-uus health research badan oo aan samaynay iyo baaris badan waxaan xiriir la sameynay shirkado waaweyn oo maraykanka ku yaalla waxaa noo suurta gashay in tii ugu weyneed shirkada ugu weyneed ee maraykanka ee dawooyinka ee daawooyinkeena hadda iyada samayso daawooyinkaasna sidaa og tahay waa f d a approved waa dawooyinka maraykanka laga isticmaalo maxay isugu jiraan waxa dawooyinka aad geysan
dawooyinka waddanka aan geyna annaga waxay isugu jiraan dhowr nooc dawooyin iyo vitamins ay isugu jiraan marka waa ilaa iyo afartan item oo kala nooca kuwa hergabka ku jira qandhada ku jira gaaska ku jira caruurta ku jira dadka waaweynaha ku jira kuwa lafaha ku jira iyo qaar kaloo badan
dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa soo dhoweeyey helitaanka dawo laga keenay waddanka maraykanka sida ii sheegtay maryame cabdirashiid ibraahim oo baratay cilmiga daawooyinka kana howlgasha daa-uus helthi qaybta ay ku leeyihiin dukaanka weyn ee madaland ee ku yaala bartamaha magaalada hargeysa dadkii nala soo xidhiiray amba noogu yimi subermarketka aad bay usoo dhaweynayeen bcause of horumay jirin bee subermarketyo laga dhexheliyey dawooyinkii waxayna noo sheegayeen qaarkood inaan isticmaalnay standardka caalamka oo ah in subermarket laga dhexelo farmasi amba dawooyinka loo baahan yahay weliba dawooyinka soo dhow ee dadku lagama maarmaanka ee loo yaqaano otc drugska ama dawooyinka sida antibeniska iyo waxyaabaha la midka halkan magaalada minneabolis ayaa sidoo kale aada looga soo dhoweeyey in fikir uu curiyey wiil ka mid ah wiilashoodu uu keenay in dawooyin maraykanka lagu sameeyey oo la mid a kuwa ay halkan maraykanka ku isticmaalaan la geeyo dalkii hooyo kulan xog iswaraysiya oo maxamed iyo shirkadda uu maamulo ay ku qabteen magaalada minneabolis ayaa jaaliyadda loogu soo bandhigay noocyada dawooyinka ay dalkii geeyeen iyo sida ay dadka uga faa'iidaysteen waxaa bulshadii goobta joogtay ka mid ahaa dad iyagoo maraykanka jooga dawo uga iibiyey websayte-ka shirkadda saacado kooban gudahoodna eheladoodii ay heleen dawadii ay u dalbeen
daawadan ani waxaan u diray baydhabaan u diray baydhabo markaan aan diri walibaan diray eediday oo qandhahayta isla markiina wal injiyey walyaable weligeynaan aragno naqate aqoonta iyo halabuurka ganacsi ee qurba joogtu ay ku celinayaan gudaha dalka ayaa ka mid a tallaabooyinka ifinaya rajada wanaagsan ee dib usoo kabashada soomaaliya maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington markana nairobi nolosha magaalada nairobi ayaa lagu tilmaamaa inay tahay meelaha ugu adag ee lagu noolaado waxaana taasi ay inta badan dadka soomaalida ay ku qasabtaa inay qabtaan shaqo kasta oo ay markaasi ku maarayn karaan noloshooda iyo midda qoyskooda bashiir cali ibraahim waxa uu barfuunka laysku carfiyo uu ku wareejiyaa suuqa iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee xaafadda islii bashiir ayaa shaqadan soo waday tobankii sano ee ugu dambeysay wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa bashiir kula kulmay suuqa islii wuxuuna bashiir ka waraystay sida uu dhaqaalaha uu ka helo barfuunka uu ugu maareeyo noloshiisa iyo midda qoyskiisa
aniga waxaa lai dhahaa bashiir cali ibraahim oo ka shaqeeya magaalada tanisli intaasoo sano ayaa sabalay ahaa oo magaalada barafuunadan ganacsiga dadweynahan ku dhex noolahay ayaan ka dhexgataa meel kale ganacsigayga ma geeyo islii townka meelahan inta islii community arian ayaan ka gataa ayaan dadweynahayga aan ku dhex noolahay aan bulshadayda iyo ciddayda aan ka bishaa oo bulshadayda aan ku dhex noolahay weligeyna dad bilowaaddina ma tugsan intaas maa ilahi ka barakaysanaya marka boorso weyn ayaan arkayaa ood wadataa garabrarata ayaa tahay
garabrarta ayaan ahay businessman macnaha qof ayaan businesska gacan isku siinay gacan isiiyey awood isiiyey oo wax gacanta ii gelshay uri saco shaqayso hormar ninka bedelka ninka ragga aad tuugsan laheed horumarkaaga samee ayuu igu yidhi ee ragga ganacsiga samee bulshada bilow aadinka sida loogula dhaqmo dhaqankeeda yeelo ee bulshada wax ku noolow bashiir marka goormee soo bilowday inaad barfuunada ku iibiso suuqan islii gaar ahaan wadooyinka qariibu waxaan soo bilaabay toban sano ka hore ayaan ganacsigan wadaa intaasoo weliba qof bilowaadina ma tugsan gacantaydii baan ku shaqaysana waa si wuxuu ilaahay barakaysta ayaa meel ka dhiganaya marka ma dukaana ka soo qaadaa kadibna waa sii wareejisaa sidee stoor baan ka soo qaadaa baqaar baan ka soo qaadaa baqaarkii markaan ka soo qaado ayaan lacagtii ayaan iska celiyaa intii liiga soo siiyey qiimo ka fiican layahay lagu soo siin aan ku celinaya saasaa magaalada kula dhex noolaha marka barfuunada noocyada iibisaa marka barfuunada waxaan iibiyaa sida calvin clayga georgi armaniga one milyonka denhillka sida isayad hugo bos armani cost blios georgi calvin clay hugo bos barfuunada designerka orijinaalka ayaan gadaa marka hadda waa xilli habeena jidka toddobaad ee islii ayaan taagannahay marka habeen iyo maalin maku kala soocan yihiin mise si isku mid ayaa u shaqaysa si isku mid ayaan u shaqeeya siduu ilaahay wax ugu saala ayaan dadweynaha siduu midabka nin walba siduu jeebkiisa ugu yarya ayaan dhaqanka wax ugu iibiya marka barfuunada ugu badan ee dadka ay gataan waa kuwe barfuunada ugu badan ay gataan waa sida one milyonka denhillka ah georgi armaniga kelvin kileyga booska orijinaalka yaryarka
maree ma leedahay bashir dareer waale hal cunug ayaa leeyahay
suuqa ka waran marka iyo ganacsigan dadka say soomaalida kaaga iibsadaan barfunada soomaalida badanaa way ga iibsadaan kuwa qaar intuu tabartooda ayay laciif tahay ayaan wax ku siiyaa kan tabartiisay fiican tahay ayaan qiimo fiican wax uga gataa saas ayaan ugu dhex nool alxamdulillah ma soomaalida keliya kaa iibsata mise ajnabiga xitaa way kaa iibsadaan ajnabiga taa way ga iibsadaa kuwa kor ka yimaaday kuwa dibadda ka yimaaday kuwa afrika jooga kulli waan ka gataa
marka maxay yihiin caqabadaha ugu badan wax caqabada ma jiraan oo aad la kulanto xilligaad ganacsigaadan aad ku jirto waxyaabo badan waa la gulbe kolley nin waxaan ahay abwaan ah hiisaay ah murti badanna dad u qorana waan ahay balse maadaama ay magaalada nairobi ay tahay dadka abwaanada qaar haddii ay maanta wax dad u qoraan qofka aana wax loo qaban karin ninka fanaankana tabartiisa ay yar tahay ayaan dhowri waxaa lii nin walba xikmadu ilaahay siiyey qalbadiisa ay ku jirtaa saasaan qalbadayda u celshay abwaanna waanahay hiisaay weynna waan ahay marka waan isbarbar celiyaa heesaha qaarna qof walba ma siiyo ka waran marka sida wax lagaaga iibsado suuqa sidee u aragtaa alxamdulilah waa iska fiican tahay marmar qiimaha shay magaalada u taallo qofka shay marba uu danyarida dadka shay lacagta ugu timaada weeyaan aad baa umaadsanta bashir insha allah sidoo kale adaa kugu barakeynaya
waayahay waxay ahaayeen wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed iyo bashiir cali oo ah ganacsade wareejiya barafunada amaba cadarka halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatana dhinac ciyaaraan gelaynaa cabdiqaadir maxamed mursal samarkaab ayaa igu weheliya stuudiyaha cabdiqaadir wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu doorfana mahadsanid sandheere feeryahankii caanka ahaa ee batrick day ayaa geeriyooday isagoo toddobayabaatan sano jir ah afar maalmood kadib markii dhaawac xun uu maskaxda ka soo gaaray tartankii dagaal ee feerka ee uu la galay charles conwell ninka lagu magacaabi jiray batrick day oo u dhashay dalka maraykanka ayaa koomo galay sabtidii kadib markii feer culus joogga looga riday wareeggii tobnaad ee tartanka feerka ee loo yaqaano suber welterweit boot oo chicago lagu qabtay liu dobila oo ah wakiilka suuqgeynta ee feeryahanka geeriyooday ayaa arbacadii xalay xaqiijiyey dhimashada batrick day markii uu debela caddeeyey hadalkii geerida ayaa waxaa hareeraha ka taagnaa dhammaan qoyska saaxiibada iyo kooxdii feerka ee batrick dadka ugu dhoweyd xilli ay murugo weyn ka muuqatay madaxweynaha xiriirka feerka ee w b c mauricio sulaymaan ayaa sheegay in bahda isboortiga ee feerka ay waayeen saaxiib geesi ah oo cajiib ahaa dhinaca kalena tartanka tenniska ee gabdhaha ayaa gabadha shan iyo toban jirka ah ee coco guaf lagu ayaa laga reebay wareegga koowaad ee tartanka tenniska dumarka ee luxemburg open loo yaqaano laba maalmood kadib markii ay gabadhan kusoo guulaysatay tartanka tenniska ee haweenka ee loo yaqaano w t a gabadha da'da yar ee ameerikaanka ah ayaa ciyaar konton iyo sagaal daqiiqo socotay waxaa suurtagal ay guuldarro dhabarka u saarisay gabadha lagu magacaabo ana balinkofa oo u dhalatay dalka ruushka wararkeenna ciyaarahana waa naga intaa waayahay sidaa dhegaystayaasha dhegooda ku soo dhacaysa waa hees ay qaaddo fanaanadda faraxifiska oo ah heesihii qaraamiga soomaalida
codkaasi baxsan ee dhegihiina soo gaaraya ee fanaanada farxiya fiska ayaa u dambeeyey idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo maxamed cabdi sandheere iyo bashiir abikar cabdulaahi oo soo saaray tan iyo idaacadaheenna dambe dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo